lovely day.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitirban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala soconaysaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo khamiisah bisha nofembar waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barka subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeena aad ku dhegaysan doontaan subaxnimona waxaa ka mid a abaarta ka jirta jubbada hoose oo si weyn qayladhaan looga keenay xilli xoolaha ay u le'enayaan macluul iyo haraad araay dadku waddada dheer ee aan kuu sheegay ee biroole ilaa buulaxad ilaa kismaayo bay dadku waddadaasay taagan yihiin ninkaad aragtana wuxuu ku weydiinayaa biyo dadkii xoolihii hadday dhammaadeen waddadii bay taagan yihiin magaaladii kismaayo ayaa lagu soo ururayaa wax kaga soo horeeya oo caawa aan ku dhihi karo ma jirto oo ama macaawi
waxaad kaloo maqli doontaan toban qof oo muhaajiriin ah oo meydkooda laga helay dooni ay saarnaayeen oo ka tagtay dalka liibiya sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi wiil dhallinyaro ah oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya oo toddobaadkan u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray isagoo badbaadinaya haweenay caddaan ahayd oo tuuray lagu weeraray qodobbadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa weydiistay wakaaladda ganacsiga federaaliga ah inay eegto sababaha keenay sare ukaca ku yimid qiimaha shidaalka ee dalka oo dhan kaasi oo uu sheegay inuu dhaawacayo dadka shaqeeya madaxweynaha ayaa toddobaadkii hore mudnaantiisa koowaad ka dhigay la dagaalanka sicir bararka kadib markii ay soo baxday xog muujisay in qiimaha maciishadda uu bishii oktoobar gaaray heerkii ugu sarreeyey muddo soddon sano ah taasi oo sii xoojisay in ra'yiga ay dadweynuhu madaxweynaha ka haystaan uu hoos u dhaco biden ayaa waraaq uu u diray guddiga qaran ee arrimaha ganacsiga ee federaaliga f t c waxa uu farta ku fiiqay shirkadaha shidaalka ah oo uu sheegay inay kordhiyeen qiimaha shidaalka isagoo faray wakaaladdu inay eegto annaan sharci darro ah in uu keenay kor ukaca ku yimid qiimaha shidaalka celcelis ahaan qiimaha halkii gaaloon ee shidaalka ayaa isniintii ahaa saddex doolar iyo afartan iyo saddex waa afartan iyo kow senti wuxuuna koob iyo toban senti ka sarreeyey qiimihii uu ahaa bil ka hor sida laga soo xigtay ururka gaadiidka ee tribal a isbahaysiga militari ee sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka ka wada dalka yemen ayaa sheegay inay hawada ka qabteen ayna burburiyeen diyaarad droon ah oo isku dayeysay inay beegsato garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee abha ee boqortooyada sacuudi arabiya sidaasina waxaa khamiista maanta ah warisay wakaaladda wararka ee dowladda sacuudiga isbaahaysiga ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin howleedyo ay wax kaga qabanayaan weerarada cadowtooyada leh ee xuduudda isaga gudbaya sida ay wakaaladda wararka ee sacuudiga s p a warisay isbaahaysiga ayaa sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii wuxuu farageliyey dagaalka ka socda dalka yemen waxaana qiimo dhanka cirka ah ku fuliya ama ka fuliyaa gudaha dalka yemen kuwaasi uu kaga argudanayo weerarada lala beegsado dhulweynaha sacuudiga halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale abaarta ka jirta duleedka magaalada kismaayo iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa waxay maraysaa heer xoolo badan ay u le-deen sidoo kalena dad badan oo xoolahoodii ay dhammaadeen ay magaalada soo galeen ayagoo barakaca dhibka ugu xoogan ayaa hadda haysta xoololeyda degan dhulka miyiga ah ee galbeedka magaalada kismaayo abuukar macalin xayeysi wuxuu ka mid yahay dadka kasoo jeeda deegaanada galbeedka magaalada kismaayo waxaanu u waramay sahre cabdi axmed oo ugu horreyn weydiisay heerka abaaraha iyo caqabadaha haysta dadka xooluhu ay ka dhammaadeen
saaray waa mahadsan tahay kismaayo gobolka jubbada hoose dalkaoo dhanba abaaruhu ka jiraan jubbooyinkana waa usii darayihin khaas ahaan gobolkan jubbada hoose aad bay dhibaato badan oo abaaraha ocolaad iyo abaar badan oo biyo iyo abaarba waa jiraan dhulkaasi oo galbeedka kismaayana u badan dhulkaasi hadda kismaayo waa laba daan oo dhinacna waxay kaabiga ku haysaa webiga dhinacan galbeedka oo ilaa dhoobley ilaa dhulkan oo dhan afmadow dhulkan oo dhan abaaro waa jiraan laakiin galbeedka kismaayo aad bay u daran tahay abaartiisu waa gartay marka meelaha ugu badan oo dadka xataa haddii abaaraha ay ka dhacaan gobolada ilaa geda looga soo barakaco ilaa iyo baa iyo bakool ayay ahaan jirtay kismaayo ama jubbada hoose soonkeeda maxay tahay caqabadda wakhtigan jirto
saaraha waxa weeye dhulkaasi waa dhul howdah buu ahaan jiray sidaad la socoto kismaayo eraboorka duleedkiisa ama magaalada kismaayo eraboorka dhexdeeda hawd bay ahaan jirtay dhowr iyo labaatankii soddonkii sano oo dowlad la-aanta laa dhulku dhuxul baa laga jaray geed meel lagu harsaraa ma jirto magaalada kismaayo markaad ka baxdo wadadaasi ilaa aad turquta meel la yidhaahdo shabeelley meel la yidhaahdo ilaa yaaqaraar biroole yaaq bishaare koron uusle ilaa intana xeebta kaabiga xeebta jirta dhulkan abaar badan baa ka jirta galbeedka kismaayo dhulka waxyaabaha kalifayna dee roobabkiina waa la waayey kii u dambeeyey roobkii dayrtana waa la waayey guguna naf ma lahayn dhulkiina dhil baaba latiyaa laga jiro soddon sanaa la jiray meel geed istaag ma leh reer baadiyihu hadda loodii waaba dhammaatay oo loo waa dhaaftay waxaan la hadalnay oo la joognay nin dadka xoolo fara badan lahaa oo igu yiri konton lix baan lahaa lixdii baa ii joogta konton baa i dhaaftay nin laba boqol io xogaa lahaa boo igu yiri loodii waa i dhaaftay wax tobaneeyaa igu haray loodii horta waa dhaaftay arigii baa la-anaya waayahay waxaad iga warantaa marka dadka soo barakacaya ee magaalada soo gaaraya tira ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd saarahay dadku wadada dheer ee aan kuu sheegay biroole ilaa buulaxad ilaa kismaayo bay dadku waddadaasay taagan yihiin ninkaad aragtana wuxuu ku weydiinayaa biyo dadkii xoolihii hadday dhammaadeen waddadii bay taagan yihiin magaaladii kismaayo ayaa lagu soo ururayaa wax kaga soo horeeya oo caawa aan ku dhici karo ma jirto oo ama mucaawano ah ama dowlad dhexe ah ama dowlad goboleed ah wax kaga soo horeeyana ma jiraan dadkii nin walba wuxuu leeyahay magaaladii igaarsiiya dadku waddadaasaa la wada dhooban yahay biyaydaa yeeraysa dadka qofka ugu horreeya wuxuu ku weydiinayaa biyo xoolihii waa soo dhaafeen gaajada waa sii daran tahay dhibaato aad u badan oo aan kismaayo nawaaxigeeda ka dhicin hataa kitii kow iyo tobankii ma dhicin kow iyo tobankii waxay ahayd waxaa la haystay xoogaa biyaa la waayey dadka xoogaa xaabiba xooluhu helaya laakiin hadda xoolona ma jiraan waxay daaqaan biyana ma jiraan xaalka waa aad buu u bacan yahay ilaahay subxaana watacaala xoolo dhintay oo tiro badan waa la sheegayaa saad adigaba hadda sheegtay ma jirtaa wax dad ah oo naf waaye oo oon aawadiis loo yiri abaartay u dhinteen saarahay xoolomayba jiraan geelii waaweynaaba hadda fadhiisanaya ariga waa la-anaya lo waaba laga soo tegay ninkii lahaa dadka qaarkii xaaladoodu maba fiicnayn caruuro yaryar oo biyo la-aan u dhintay baa la ii sheegay qof weyn la iima sheegin laakiin ilmo yaroo reer gabar gaari dameer iyo wax soo saarnaa oo biyo la waayey soona gaari waayey meeshii ay dadku ku badnaayeen booyadii wax loobiyo loogu shushbay jiray baa la ii sheegay oo biyo la-aan gaari dameerihii kusoo guurayay dadku waddaday soo haayaan waxayna ku soo socdaan kismaayo oo ay leeyihiin nin walba magaaladii i gaarsiiya ilaahay baa u maqana wax kale oo u maqan hadda aan kuu sheegi kara ma jiraan waa tahay waxaad bal iga warantaa marka qurba joogta gobolka ka soo jeedo cid ilaa iyo haatan dadkaasi isu xilqaantay ma jirtaa dibadahan waa la wada jiraa waxaan la soconnaa contribution adduunka oo dhan laga ururinaya yurub iyo america dadka dadkaasi ehelkooda ay ku jiraan ay soo ururinayaan laakiin wax maanta soo gaaray oo aan dhihi karno waxaasa dadkaasu keenay ma jira laakiin ashxaas gaar ah qof iyo laba iyo saddex oo booyado biyo ashubay waa jiraan oo isxilqaamay booyada debooda dhan oo mujtamac ah oo xoolo haystay oo intaa dhul la eg oo dhul boqol kilomitr isku weedaraabtaa ku fadhiyey ka badan boqol iyo konton kilomitr boqol iyo labaatan kilomitr deganaa ilaa afado intana wax gaaraya oo haddee gaaraya booyad iyo laba iyo waxaas wax matara ilaahay nimcadiisa inuu ilaahay usoo shubo mooyo subxaana wa tacaala ilaahay baan uga rajaynaynaa inuu ilaahay subxaana usoo shubo waakiin wax kale ma jiraan waxaan marka u jeedinayaa dadka dibadaha jooga ee islaamka soomaalida iyo dadka gurbaha jooga in gacan ammaan ay u helaan oo ay meeshaasi wax ka qabtaan ilaahay subxaana wa tacaala ilahay inuu iyagan khayr ka siiyo waxaan baa jeedinayaa dowladda dhexe international community hayadaha caalamiga duqurba joogta in ay arintaasi u istaagaan wax ka qabtaan insha allahu tacaala haddii idinka ilaahay ka dhigo aad baan kugu salaamaya kaasina wuxuu ahaa abuukar macalin xayeysi oo u warramayay wariyaha v o a sahra cabdi axmed oo joogta washington ku dhowaad toban qof oo muhaajiriin ah ayaa geeriyooday kadib markii ay ku nafaqabatimeen doontii ay saarnaayeen dadkan ayaa ka soo jeeda dhowr waddan oo afrikaan ah oo ay soomaaliya ku jirto waxaana doontaasi ay la socdeen ay ka soo baxday dalka libiya warbixin ay wakaaladda wararka a f b arrintaasi ka qortayna waatna sida uu wariyey ururka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn dooni buuxdhaaftay oo maraysay xeebaha badda libiya ayaa laga helay meydadka ilaa toban qof oo tahriibayaal ah kuwaasi oo sida muuqata neef qabatoobay markabkan ay leedahay m s f ee lagu magacaabo geo barents ayaa talaadadii sagaashan iyo sagaal qof ka soo samatibixiyey doonida degtay waxaana markaa kadib uu helay dhacdo argagax leh oo ka dhacday qaybta hoose ee doonida degtay qaybta ugu hooseysa ee doonta aadka u buuxdhaaftay ee alwaaxaha ka samaysnayd ayaa laga helay ilaa toban meyd ah ayay m s f ku qortay boggeeda twitter-ka warbixin ay m s f mar dambe soo saartay ayay ku sheegtay in hawada ay ka buuxday urta baasiinka ah ayna sida ay hadalka u dhigtay u badan tahay in dadka geeriyooday ay ku neef qabatoobeen qiiqa doonta kadib saddex iyo toban saacadood oo ay badda ku safrayeen waxa ay qaadatay ilaa laba saacadood in meydadka la soo saaro markabka geobarentis halkaasi oo lagu sii hayn doono ilaa aas u qalmo looga samaynayo meydadkaasi m s f ayaa sheegtay in dhimashada tobanka qof laga fogaan karay waxayna isweydiisay sideen ku aqbali karnaa falkan oo kale sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka tobannaan kun oo qof ayaa sanad kasta isku daya inay yurub galaan iyagoo sii maraya bartamaha badda mediteraneanka kuwaasi oo ka ambabaxa libiya iyo tunisiya iyagoo intooda badanna u safra talyaaniga balse marinkan ayaa ah mid aad u dhimasho badan sanadkan oo keli ah ilaa kun laba boqol soddon iyo lix qof ayaa ku dhintay bartamaha badda mediteraneanka marka loo eego sanadkii labada kun iyo labaatankii oo ay ku dhinteen siddeed boqol konton iyo sideed qof sida uu sheegay falefio digiacomo oo ka tirsan hay-adda socdaalka qaramada midoobay ee i o m waxa uu bartiisa twitter-ka ku qoray in markabka samata bixinta ee geobarentis ay u badan tahay inuu ka fogaaday dhibanayaasha kale isaga oo sheegay intaasi ay muujinayso baahida loo qabo in la kordhiyo kormeerka baddan doontan ayaa noqonaysa tii saddexaad ee muddo afar iyo labaatan saac gudahooda uu markabka geobarentis ka soo badbaadiyo biyaha u dhexeeya libiya iyo maalta markabkan samafalka ah ayaa waxaa hadda saaran ilaa boqol siddeetan iyo lix qof oo ay ku jiraan lixdan iyo kow carruur ah oo aan qaangaar ahayn oo kan ugu yar uu toban bilo jir yahay waxa ay ka kala yimaadeen dalal ay ku jiraan geni nigeria ivory coast soomaaliya iyo syriya waxayna ka soo ambabaxeen libiya sida ay hay-addu sheegtay maanta oo kale marka aan markabkeenna ilaa toban meydad ah soo saarno waxa aan mar kale markhaati ka noqonaynaa sida yurub aysan u doonayn damaanad qaadka hanaanka raadinta iyo badbaadinta ee badda mediteraneanka ayay bayaan ay soo saartay ku tiri caroline wilman oo ah madaxa kooxda m s f ee saaran markabka geobarents waxa ay sheegtay in dadka badbaaday oo qaarkood saacado ay doon wada saarnaayeen meydadka saaxiibadood iyo qaraabadooda ay hadda si deg deg ah ugu baahan yihiin meel ammaan ah oo ay ku dejiyaan v o a washington ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan subax wanaagsan mar kale warbaahinta britain ayaa hadal haysa in nin muslim ah oo soomaali ah oo lagu magacaabo cali abuukar cali oo labaatan jir ahaa kaasi oo u geeriyooday dhaawac soo gaaray xilli uu ku howlanaa in uu badbaadiyo haweeney labayo siddeetan jir ahayd oo iyaduna u geeriyootay weerar mindi ah oo lagu qaaday xilli ay ku sugneed maqaaxi ku taalla xaafadda brentford ee waqooyiga magaalada london allaha u naxariistee cali ayaa wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo haysta dhalashada britain asalkiisuna kasoo jeedo soomaaliya haddaba wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli ayaa haashim ducaale oo ka mid a madaxda jaaliyadda soomaaliyeed ee britain kuna sugan magaalada leicester waxa uu weydiiyey dareenkiisa
runtii waa arrin aada looga naxo in qof dhalinyarsa u dhinto balse marka la eego wuxuu badbaadiyey qof waayeela oo siddeetan iyo laba jira berty walsh cali abuukar cali allaha u naxariiste dadku waxay ku tilmaameen qof aada u naxariis badan oo runtii aanan mar walba u taagnaa inuu bini aadamka caawiyo wuxuu ahaa qof tababara dhalinyarada ka yaryar oo basketballka coach ah ama ah qof abaabiya caruurta ka yaryar wuxuu kaleeto aada caan u ahaa inuu qof walbuu jidka ku arka uu aad u caawiyo eriyadu ku dhashoo dhan dadku aad bay u jeclaayeen dadkii ka sheekeeyena waxay yidhahdeen qof mar walba wejigiisu aad u qoslaayo oo oo aad u nabdoon buu ahaa wax qof walba uu arko u baahan caawidna isagoon u eegin cidday tahay buu caawin jiray marka dadkii yaqaana waxay yidhaahdeen inuu soo dhex galo islaantan la dilaayo iyo qofkii dilaayay oo dadka qaarba ay ka carari lahaayeen qof midiwata markay arkaan de waxay ahayd dabeecadiisa ilaahana qadara inuu sidaa u dhinto balse qof aad loogu hanweynaa buu ahaa oo bulshada wax badan usoo kordhin lahaa waayahay haashim marka la eego inta badan ama marar fara badanba warbaahintu waxa ay ka hadashaa dhalinyaro soomaaliyeed oo dhexdooda isdilay ama dhalinyaro soomaaliyeed oo dad kale dil u geystay marka kaalin intee leg ayay ka qaadan kartaa aragtida dadka qaarkood inay hadda soo hagaagto oo ay u arkaan inay jiraan dad fara badan oo soomaali ah oo laftooda u dhiman kara inay badbaadiyaan bulshadii
runtii way fiicnaan lahayd laakiinse dhibta jirta oo aan lagu arkay qoladan miidiyaha ama warbaahinta waxay tahay markuu qof soomaaliya dhib geysto in soomaalinimadiisa markiiba fanaanka lasoo dhigo markuu qof badbaasho sidan oo kaleetana laga hadla un qofbaa qof badbaadiyay iyadoo aanan la sheegin meeshuu ka yimid taasina waa dee habkan ay miidiyahan reer galbeedka ay ay u dhaqmaan si ay u raadiyaan warbaahinta qaarkeed aad ula jeedaa warbaahinta qaarkeed warbaahinta qaarkeed oo inta aan hadda akhriyey aniga oo aan wax badan aan ka akhriyey warbaahinta u k c ba aan soo gaabiye waa arrin aanay ka hadlin in cali uu ahaa qof soomaaliya oo haddii dhinaca kale ay ahaan lahaydna ay la soo ordi lahaayeen oo ay dhihi lahaayeen qof soomaali baa qof dilay marka taas waay meeshaan u jeedo oo hadalkaygaan u dhigay waayahay ugu dambeyn waxaad moodaa in dadkii yaqaanay iyo dad fara badan oo aan aqooninba hadda ay bilaabeen inay lacago u ururiyaan qoyska uu ka baxay cali ilaa hadda boqol iyo labaatan kun oo dollar ayay gaaraysaa marka dhinaca soomaalida marka la eego kaalin intee leeg ayay kula tahay laftooda oo ay ka qayb qaadan karaan inay qayb ka noqdaan gurmadkan
waxaan ku korin horta dhammaan websaydyada soomaaliyeed iyo warbaahinta soomaaliyeed bal inay siiyaan mudnaan arrintan oo ay gofan bagan ama ay ku daraan wararkooda si gaara cali waxaa ka mid ahayd inuu lahaa fikrad ah inuu dhiso masjid labada kun iyo soddonka oo qof saa uu usii maskax furan buu ahaa oo hadda familkiisi waxay leeyihiin bal waxaan isku dayi doonaa inaan xaqiijino riyadiisii ahayd inuu masaajidkaas dhiso sidaad aragtoo kale dadkii helada u ahaa islaantan dhimatay waxay leeyihiin runtii wuxuu u dhintay isagoo badbaadinaya hooyadeen waana qof oo geesinimo u dhintay oo aanan naga fogi doonin markaad aragta meesha ku dhintay dadkii ilaa hadda waxay geenayaan fiyoorayaal oo ay ku maamuusayaan iyo funaanado oo ay ka mid ahaa waxyaabihii uu jeclaa asaga basketball banooniyaal badan baa meeshii la dhigay taas waxaan rabi lahaa inay dadkeena soomaalidan aan ka qayb qaadana siiba dadka wax qora iyo warbaahinta iyo websiteyada in runtii loo geys arrintan laga qayb qaato si loogu loo baahsho xoola ururintan xoola ururintan oo noqon doonta wax u noqda sadaqatul jaariya cali oo naga baxay kulligeen marka taas waan boorin lahaa aad baanan u boorin lahaa
kaasina wuxuu ahaa haashim ducaale oo ka mid ah madaxda jaaliyadda soomaaliyeed ee britain wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli dalalka australia iyo singabor ayaa heshiis isoocod ah gaaray iyagoo isugu furay xuduudahooda tan iyo bishii maarso ee sanadkan labadan dal ayaa leh xiriir ganacsi iyo dalxiisayaal isaga kala goosha xiliyada fasaxa warbixin umuurtan ku saabsan waxaa inoo haya ibraahim cumar baafo
boqolaal australiyaan ah ayaa sanadkan fasaxyadooda doonaya inay ku qaataan waddanka singabuur oo ku yaala gobolkan koonfurta bari ee aasiya iyadoo xayiraadihii xuduudaha dalalka la qaaday waxaadna moodaa in xilligan uu sii bilaabanayo kulaylaha waddankan austraaliya bisha soo aadanna ay tahay marka la gelayo fasaxyada weyn ee jiilaalka taas oo iskuullada la xirayo waddanka singabuur ayaa ka mid ah waddamada keliya ee shacabkooda qaatay si buuxda talaalka covid ha yeeshee brofesor u dhashay waddankan austraaliya oo lagu magacaabo daal fishar kuna takhasusay cudurada faafa ayaa ka digay in si caadi ah noloshii hore loo soo celiyo sababi karta in cudurka mar kale uu soo labakacleeyo gaar ahaan marka dalalku ay isu furaan xuduudahooda laakiin kumanaan arday oo singabuuriyaan ah ayaa halkan wax ka barata in ay soo noqdaan ay u tahay faa'iido weyn oo ay duruustoodii halkan ay kasii wadan karaan inkastoo welwel badan uu jiro sida uu sharxayo cabdi casiis cabdi faarax oo bare ka ah mid ka mid ah jaamacadaha ay ardadaasi ka bartaan dalkan australia gaar ahaan magaalada melbourne welwel ayaa laga qabaa in uu laba kacleeyo cudurka caabuq oo aad mooda australia hadda in si fiican looga xadiday oo loo maareeyey dabcan in arday iyo dad aan arday ahayn oo waddanka yimaada ma aha keliya dadka oo imanaya waxbarasho ama dalxiis waxaa jira kumanaan australian ah oo ku xayiran ee waddanka dibaddiisa marka furitaanka xuduudda la furayo faa'iido way leedahay oo waxay faa'iido u leedahay dhaqaalihii ayaa kor u kacaya iyadoo ay imanayaan arday iyo dalxiisayaal waxaa kor u kacaya isu socodkii ma aha dibadda keliya ee waddanka gudihiisa ahaa waxaa jira dad kale maqan oo maleeshiya iyo dalal kale ku nool oo hadda ay suurtagal u tahay inay qoysaskooda ay dib isu helaan dadkaasi waxaa ka mid ah qoysas soomaali ah oo hakad la geliyey isu imaatinkooda laakiin hadda oo ay macquul u tahay inay ka faa'iidaystaan isu socodkan cusub ee hadda ooda laga qaaday
dad badan oo maaragtay kala xayirnaa waxaan ognahay in dad badan oo ay ku jiraan xitaa soomaali oo xaasaskoodii ay ku jireen brocess in halkan ay yimaadeen in labadii sano ee lasoo dhaafay xayiraad ama haka dowladda ay gelisay cudurka covidka dartiisa marka dad badan baa xaasaskoodii ka xayiran yihiin ama xaasas badan baa odayaashooda ka xayiran yihiin dad badan baa caruurtoodii ay dibadda ooga xayiran yihiin marka mujtamac ahaan iyo dhaqaale ahaanba faa'iido ayay leedahay in xuduudaha la furo ee dabcan soo labakaclaynta cudurka covidka oo qeyb weyn ay ka qaadatay xakameyntiisa xiritaanka xuduudaha la xiray ayadana waa wax jiro oo meesha ku jira oo iman kara dowladda austraaliya ayaa si xawli ah ay ku waday dardargelinta in shacabkeedu ay qaataan labada talaal ee cudurka covid haddaba waxaa tirada ugu badan la gaarayaa sida ay dowladdu shaacisay toddobaadkan dhammaadkiisa oo la sheegay in dadka istalaalay ay noqon doonaan boqolkiiba sagaashan gobolkan victoria iyo gobollada kale ee dalka waddanka singabore tirada guud ee uu ku dhacay cudurka waxa ay gaarayaan laba boqol iyo afartan iyo kow kun halka dhimashadooduna ay gaartay ilaa iyo lix boqol iyo labaiyo toban qof sidoo kale wadankan austraaliya guud ahaan inta uu soo ritay cudurka waa boqol iyo sagaashan iyo kow kun halka noloshooda uu galaaftayna waa kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo sideed qof ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia mahadsanid ibraahim markana dhegeystayaal waxaan soo qabanaynaa heesta axad iyo fanaanka xasan aadan samater codkaasi xasan aadan samater wuxuu gebagaba uu ahaa idaacaddii saaka iyo caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysay idaacadda v o a magaalada washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo
mideeda duunyada farteeda waayo habageesu indhahaa habeenkii ku ilaalinaayo damideeda duunyada afarteeda waayo habageesu aniga isla qaabidood ma waxaan idhaahdaa ku ilaa bimaan idhaahdaa adigaydu dhigateen kula oofimayseewilabimayseen waymaani sii jiro mar waxaan idhaahdaa adigaydu dhigateen kula oofimayseen Take jadooga tiiraya ooyoidinkoodiga afar qaadaysood